bismillahi raxmaani raxiim harun waad mahadsan tahay magacabida maanta la magacaabay saraakiisha hay-adaha amniga runtii waxaan u arkaa tallaabo hore loo qaaday dawladdu ay hore u qaaday xoogaa yaraha soo baxaan oo dadku ha baahsadaan laakiin waxaan isleeyahay ugu dambeyn dawladdu go-aan ay qaadatay dadka ay maga ay magacaawdana waa waa dad saraakiila oo aan dee qaarkood la soo shaqeeyo aan saaxiibo nahay sida taliyaha cusub ee boliiska jenaraal bashiir cabdi iyo taliyaha asluubta sarreeye guud bashiir maxamed jaamac oo dad oo dad hogcaddaa ah dabcan oo in muddoa kusoo dhex jira shaqadaas guud ahaan ninka kale saaxiibka ee loo magacaabo asigana ada sirdoonka runtii waa nin sidaa an ka akriyey warbixinada horudhacaha ee laga qoray iyo intuu siyaasadda kusoo jira baan isleeyahay aqoon gaara umadihi laakiin xog ogaal wuxuu u yahay meelaha ay amniga dalka in hadda diiradda la saaray ay u baahan tahay nin hadda hadda dalka yimido hadda dalkii baranaya maaha marka guud ahaan waxaan u arkaa arrin positive a arrin oo oo haddii ay garab garab helaan dowladooda iyo iyo dadkoodaba hadday garab ka helaan inay wax soo kordhi karaan baan u arkaa waa garta marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan saddexdan taliya ee hadda la magacaabay maxay kaga duwanaan karaan ama kala mid noqon karaan saddexdii taliya uga horreeyay jegada wallaahi horta sargaal kasta marka la magacaabo duruufaha uu kusoo aado iyo waxa markaa hor yaalla iyo xaaladda uu ku shaqaynayo ayaa xadidaysa waqtiyadu waa kala duwan yihiin dalka laakiin waxaan isleeyahay waa waa ka fursad fiican yihiin dadka hadda la magacaabay dadkii dawladoo cusub lala magacaabay dawladdu markay cusbeed saraakiishii ay magacaawday oo dawladdiioo cusub ayagiioo cusub jawigii shaqadoo ku cusub waddankiioo isbedel galayo doorasho ka soo baxay oo marxalad cusub galay dadkii la kowsaday saraakiishii waxaa la kowsatay iyo saraakiisha waxyaabihii fursadihii dhacay iyo khaladaadkii dhacay sanadkii lasoo dhaafay dib u eegi kara ee waxyaabihii lagu khaldamana meelihii yara ay lagu khaldamana ka fogaa kara meelihii lagu saxnaana si maxaan ku waraahdaa horumari kara waxaan isleeyahay waa ka duwan yihiin maxaa yaele fursadaabay haystaan inay dib u akriyaan wixii lasoo maray fursada kale haystaan waxa waaye madaxdii oo aan cusbayn oo runtii ayaga naftoodu ilaa madaxweyne ilaa galihii wasiirada ay dalkii la qabsaday oo fahmaya oo tala sii kara oo maanta markii taliyuhu uu xilka la wareego o dabcan tala horaba waa usii kareen laakiin tii ay hore usii u siinayeen mid ka cumqile oo ka qoto dheer oo oo ka xog ogaalsan sii kara marka waxaan isleeyahay fursad bay haystaan waa garta waan isku dayna inaan la xiriirno wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya iyo dowladdaba balse aan wax uga weydiino magacaabistan cusub ilaa haatan nooma suuro gelin laakiin su-aashaan weydiin lahaa haddaan adig ku weydiiyo ood isku daydo bal inaad si un uga jawaabto su-aasha waxa weeyaan wax yar sanad ka hor waxaa shaqada laga cayriyey genaraal bashiir goobe oo ahaa taliyaha asluubta ku dhowaad sanad kadib isla jagadii baa lagu soo celiyey marka go-aankan lagu cayriyey sanad ka hor miyaa saxsanaa mise ka maantaa saxsan waad mahadsan tahay dee sidaad sidaad adigu garataba qolada su-aashaa mudan inaad la sugtaan anigana ku talinaya taliyayaashan marka la magacaabayo dabcan sidaan la soconno nidaamka awood qaybsiguna kama madhna marka in la eego awood qaybsi iyo beelaha dhan inay iska wada dhexarkaan meesha iyo in la eego tayadii iyo qofkii shaqada qaban karay sidee baa la ysugu keeni karaa maxaa dhibaato ka timaada wallaahi ma isdiidayaan qoom dhan amba mandiqad dhan oo meel degan oo oo taliyahaas laga xulaayo lagama wey lagama wey karo qof shaqada ka bixi kara gobol kastooo soomaaliyaha laga helayaa sargaal soomaaliyeed oo shaqadii amniga qaranka qaba kara waa laga helayaa marka uun saraakiishaas ayaa si kala xulid u baahan amba amba dadkaas oo oo runtii loo xulayo shaqada ee ismelihi mandiqad amba qabiil in laga soo xulo ayaa caqabad gaara ku ah in in lala helo qofkii mudnaa shaqada markaa caqabad gaara kuma ahan kaliya meeshaas juqraafi ahaan laga rabo qofka inuu waaba laga helayaa dhowr qof oo u qalantaa laga helaya in qofkii uusii munaasabsanaa laga xulo taa ayaa ayaa ayaa la samay karaa umuuman waxaan qabaa de midda aadka u muhiimkaana waxaa waaye runtii anigu dee khibradaan u leeyahay shaqadan maadaama aan kasoo shaqeynayo tobankii sane u dambeysay ilaa cabdillaahi yuusuf dowladdii jawhar baydhabo ilaa hadda markaan shaqada ka tegayay waxay u baahan yihiin saraakiisha cusub in ay runtii ay ay ay cadowga meeshii magaalooyinka ay ku sugi lahaayeen ay meelaha uu jooga ay ugu tagaan oo ayagu ay kuwa weerara ku noqdaan intuu asugu soo weerari lahaa magaalooyinka markaa waa nasanayaan waxay kale u baahan yihiin saraakiisha lamaanta la magacaabay waa saraakiil heer qaran ah heer gobol maahan inay amnigii national ka dhigaan oo ay si guud u qarameeyaan oo aysan meelaha caasimada iyo agagaarkeeda aysan ku sinaan oo meel kastoo dowladaha dowlad goboleedyada federaalka ka tirsan ay joogaan hadday tababar tahay hadday ciidan qoris tahay hadday intelligency tahay hadday waa gartay tahay in la wada gaarsiiyo oo si dagaalku meel kasta uga socdo oo tusaalahaan hay-adda nabad sugidda kaliya xamar dagaalka aysan ka wadin nabad sugidda puntland ay ay kabtaa kuwa jubbaland ay kabtaa nabad sugid baa joogta si guud uga tirsan nabad sugidda qaranka kuwa koonfur galbeed ay kabtaa oo dagaalku network meel kasta ka socda ou noqdaa booliiskana sidoo kale dabcan militarigana sidoo kale taana waa qodobka labaad oo aan dhihi karo inay qarameeyaan qodobka saddexaadna waxaa weeyaan inay dari yeelaan dadka ay ku shaqaynayaan oo amba shaqaalo leh amba askar leh amba saraakiil leh maxaa yeele qofka aad ku shaqaynayso markau daryeel intii la kari karo wax kasta lama kari karo laakiin ou niyadiisu dhisan tahay oo qadiyadna aada geliso waxa uu ku dagaalamayo aada u qadiyadayso oo wax yarow qaadanayo mushaare kaliya uusan noqon muqaabilka amba waxa uu helayo wixay u qadiyadaysan yihiin waxaan isleeyahay ayaduna waa factor kaloo kabaya shaqadooda marka eriyadaas eriyada ah inay gobolada ay u raraan dagaalka eriyada ah inay wixii qarameeyaane gobol kasta maxaa oo wixii la qarameeyo oo hay-adiioo xamar joogta aysan inta gobolka ayado tagta ka dagaalamina goboladii laga dhiso hay-adihii amba booliiska ha noqdee dabcan waxbaa ka bilaaban saan la socdo annagaba aan bilaabnay iyo in qadar yeelo dadka lagu shaqaynayo factorka saddexaadna waa in qalab la helo dabcan waxaasoo dhan markay dowladooda ay ay ay ay la tashtaan bay wixii suuragala ogaa karaan laakiin qalab human resource kaliya waxa dagaalka maanta aan ku jirno wax hadda looga hortegi karo maahan waxaa loo baahan yahay technology wixii qaraxyada ka hortegayay wixii waxaa loo baahan yahay qawaaniin badan oo baarlabaankeena hortaalabaa jirta oo in baarlabaanku oo ansixiye ay tahay oo la-aantooda cadowga la jibi karin meel kasta marka waajibaadka amnigu saraakiisha la magacaabo kaliya ma saarna hay-ad kastoo hay-adaha dowladda kamida waajibaad baa uga soo aadaya haddaysan hay-adaasi marka waajibaadkaas aysan gudan meeshii waxay noqonaysaa dhagaxii afartan nin in isla qaada aheyd oo amba laba ay sido amba saddex oo dhinac u janjeero buu noqonaya mar kasta marka dhaliil unbaa halkaa ka imaanaysa waxaan rajaynayaa marka in waxaa lala wada qaado saraakiisha ninku qofku mucjiso ma ahan qofka maanta yimid waa qof soomaaliyeed khibrad iyo dadaal unbuu soo kordhi karaa iyo inuu istaxaluujiyo laakiin asigu mucjiso maahan qolo kasta meesha ay ugu aadan tahay ay hawshii ka qabato ayaa guushu imaanaysaa waayahay su-aashan aan ku weydiinaya waxaan aaminsanahay inaad jawaab ka bixin kartid sababtoo waad kusoo dhex jirtay waa lagu magacaabay taliyan nabad sugid ahaan waana laga qaaday jegada markii dambe marka haddiiba kaba soo qaad qofka taliyaha ama booliiska ama nabad sugidda ama asluubtaba ha ahaado xilkan uu qabto xilka uu kasoo dhalaalo la ogaado inuu maaragtay shaqo fiican qabanayo sida aynu soo aragnay waxaa taas marar badan bedela go-aano siyaasadeed dowlad kasta oo timaada waxay beddeshaa taliyaasha ciidanka booliiska nabad sugidda asluubta waa laysku beddelaa mararka qaarkood dowladda laftigeeda ayaa dhowr jeer beddesha taliyaha laba ilaa saddex jeer marka ma kula tahay in go-aamada amniga ah iyo kuwa siyaasadda la kala saaro oo ciidanka laga madax banneeyo go-aanada siyaasadeed wallaahi waa mahadsan tahay runtii marba marxalad baa lasoo maraayay maalin aysan hay-adahan jirin baa lasoo maray oo ay wada baaba-een arunow maalin waxaa lasoo maray ay ay ayaga dambe dhowr qof yihiin amba hadday booliis yahay iyo hadday marka maanta waxaan ka hadlaynaa ayaan la siyaasadaynin siyaasadii amniga ha la kala saaro runtii meelaha meel fiicana lasoo gaaray waana aaminsanahay in dee la samey karo laakiin dee maadaama wadankii brocess uu dhismo ah oo ku socdo dowladihii isbedbedelkii afar afar sanada ay dowladu imaanayso dee dowlad kasta siyaasad amni iyo siyaasad waxay wadataa oo u degsan bay wadataa marka dadka shaksiyaadka ay u arki karto inay siyaasaddaa amni e ay la timid fulin kara amba ay ay ku aamini karto inay doorato ceeb maahan adduunka wax ka dhaca waaye kuma qasbanaa karto dowladdu inay dadkii meesha horuu joogay ha iisii joogaan tiraahdo way kari kartaa waxay kale kari kartaa inay dad kale ay oo cusub oo la jaanqaadi kale ay la timaado ciladu taa maaha ciladu waxa weeyaan in wixii la institution gareeyo oo mu-asasaadkii laga dhigo ayay u baahan tahay oo oo qof kastoo meesha markuu yimaado institutionka oo dhiso operation hay-ad kastoo amba boliis ha noqoto amba nabad sugid waxay kooban tahay qayb operation ah iyo qayb dhisidii institutionkii maxaa yeelay waxaad u timid hay-ad aan dhisnayn oo kaaga baahan inaad cadowgiina gacan kula dagaalanto gacanna ayadii aad ku dhisto marka hadday taha tababarkii hadday taha qaab dhismeedkii waa dhismihii institutionka oo inaad gacan aad ku wada lagaa rabo gacanna waxaa la rabaa inaad operation ahaan iyo intelligency ahaan iyo baahin aada baahinayso hay-addii aada ku wado marka qof kasta oo meesha la keenay inuu institution ka tago oo mu-asaso uu ka tago ayaa muhiima si qofka ka dambeeyo oo dukumenti uu wareejiyo oo operationkii meesha uu maraayo hay-addii dhismaheeda meesha ay marayso xiriirkii dibadda meesha uu marayo wax oo dukumentiga uu qofkii markaa lagu wareejiyo marka waxaan isleeyahay taa unbaa muhiima isbedelku sunno waaye isbedelku sunno waaye qofka meesha waa laga qaadi karaa qof kalena waa la keeni karaa marka agaasimaha nabad sugidda hadda loo magacaabay maxaan ku idhahda halku wax ka bilaabi karaa wallaahi haruunow de sideedaba soomaaliya oo oo runtii waddan aan aan isku filnayn ah cadow oo la dagaalamaya aada u xun oo waddanka cadowga lala dagaalamayo dowladnimada asigaa ka cumri dheer markii dowladnimadeena lagu soo dhisaayo cafto iyo inbagaati cadow jiray oo is-abaabulayay oo dowladnimadaba dib uyegleelidii dowladnimada ka cimri dheer oo maalinba heer soo marayay hay-adihii hay-adaheena amnigu waxay dhismeen ayagoo marka cadowgaas dhismo ahaan kacimri dheer la dagaalamaya ayay dhismeen asiga asiga marka dhismihii ay dhismayeyna haddana waxaa ugu darsantay dagaal kaloo ayagii cadowgii ay la dagaalamayaan marka waxaan isleeyahay marxalad adag waaye wuxuu wajahayo laakiin wuxuu kusoo beegmayaa xilli howlo badan hortii lasoo qabtay amba ragga hadda xilka uu kala wareegaya ha noqoto saad la socotaba magaalada hadda afartii bil ee u dambeysay waxyaabaha waaweyn oo qaraxyada waaweyn waa ka deganeed khibrado badan oo la kasbaday oo dadkii asiga ka horreeyey ay runtii ay kasbadeen iyo qorshooyin badan oo amni ay dejiyeen waxyaabahaasoo dhan baa saacidaya oo haddii uu hore usii wado hormariyo asigana uu ku daro fershankiisa marka waxaan isleeyahay waxa uu wajahayo waa arrin bilaaw ah cadow lala dagaalamayo dagaal socdo oo inuu meeshaa kasii wado ay tahay asugu darawal waaye gaari wuxuu u yimid rakaabkiisii iyo iyo shaqaalihiisii wata marka inuu dee rakaabkaa iyo shaqaalaha iyo ka wada shaqaysiiyo gaarigaas shidaal fiican ku shubo dee inuu dhaqaajiyo ou dagaalka runtii dabcan inuu hadda gadaal u noqdo ismalihi wuu wajahaya wuxuu wajahayaa inuu hore u socdo
su-aasha igu dambaysa taliyo kasta oo la keeno ama la bedelo dhinaca kale markaad fiiriso caqabadda ugu weyn ama cadowga ugu weyn ay kasoo horjeedaan sanadihii ugu dambeeyey tobankii sana ee ugu dambeeyey isma bedelin al-shabaab bay ahayd al-shabaabna marka la eego dhinaca amniga wixii laga qabtay aad buu u koobnaa marka laga reebo in dowladdu dhul cusub ay ku fido weeraradii al-shabaab iyo awooddii al-shabaab isma bedelin marka maxay tahay waxa muhiimka u ah lafdhabarka u ah ee taliyaashan cusub cashar u noqon kara ka baran karaan taliyaashii hore ee al-shabaab awooddooda lagu wiiqi karo ama weeraradooda lagu joojin karo wallahi horta hawri waad mahadsan tahay arrinta ah maxaan waa wax ma lasoo wax ma lasoo kordhiyey mase lama soo kordhin waa arrin kale laakiin waxaan aaminsanahay shalay meeshaan joognay anaga wax kasta marka laga hadlaayo waa inay indicator leeyihiin amba wax loo barbardhigo dhowr sana ka hor shabaab waxay joogeen xamar xaafadihiisay haysteen maanta waxaa laga hadlayaa degmooyinkii ay ku harsan yihiin baa laga hadlayaa dhowr sano ka hor waxay isku gudbi kareen soomaaliya oo dhamin isku gudbi kareen gees ilaa gees maanta way ku adag tahay inay isku gudbaan marka waxaan isle waxaan leeyahay taliyaashii taliyaashaan ka horreeyana shaqay soo qabteen al-shabaabna soomaaliya waa sagaashan degmo inta degmo ee ay ku harsan yihiin degmo ahaan tuulooyin maka hadlaayo toban degmo ma dhama oo shabaab maanta haystaan marka waxaan leeyahay miidiyuhu markuu ka hadlaayo arrimaha amniga xogogaalnimadana inuu kaashto waa aaday muhiim u tahay taliyaashaan wax badan ay ka faa'iidi karaan dabcan dad kastoo hore usoo shaqeeyay amba dowlado ha noqdaan amba dad saraakiila ha noqdaane waxna way way ku fiicnaayeen oo fursad bay u ahayd waxa wax wax badanna dee farsamooyin khaldamay iyo jiri karo wax laga faa'iida baa jiri karo mar kastaba dee taariikhda waa laga faa'iidaa laakiin waxaan isleeyahay la dagaalanka shabaab amba argagixisada amba nimankii aan ugus u bixinay maraaxilo muhiima uu soo maray wax badanaa lagu soo jirtay saraakiishu ee u waaweyneyd baa la laayay intaan xusuusto oon ogahay toddobaatan iyo saddex saraakiil waaweynha laga dila nimankaas oo kuwo la duqeeyey oo dowlado saaxiibna oo dowladda soomaaliya ay la kaashato dowladda soomaaliya iyo kuwo hay-adaha amniga soomaalidu ay dileen iska dhaaf inta soo xarootay oo aan intaan ka ogahay oon ogaa kun iyo shan boqol dhaafayay dadka ka soo xarooday inta dee caadigahoo oo macraka amba dagaal ku dhintana kumanaan ay yihiin inta kale dawladaha deriska amba amba wadamada kale afrika aadana ay badan yihiin hadda haddoo aan ognahay inay isda- isdagaalsan yihiin ayaga dhexdoodii khilaaf oo ku jiro aan ognahay ay maadaama ay daciifto oo dawladnimadii ay kororto dhowr meelood ciidamada xooggii waa beryihii u dambeeyey dagaalkii daqaad u dambeeyey oo dhacay oo qayb ka yaha markii lagu jebiyey oo xamar ay wax ka sameey waayeen oo xamar ay ku adkaatay iyo magaalooyinka muhiimka ah ee soomaaliya ayagii ay iscanaananayaan oo isdhaliilayaan oo iska shakisan yihiin marka waxaan isleeyahay waxaas oo dhan waa wax la qabtay oo amba amba dawlad dawladdani qabatay amba tii ka horreysay ay qabatay amba saraakiishii hadda xilka xilka lagala wareegaya ay qabteen kuwanna waxaa looga baahan yahay inay halkaa ka sii wadaan ayaguna ay lagasi ka tagaan maanta waxaan ka hadlaynaa toban degmo iyo wax lamida ayay haystaan soomaaliya tobankaa degmo inaysan haysanaa la rabaa ciidamada xooggu shaqa bay leeyihiin eedaha sirdoonku shaqa shaqa bay leeyihiin kuwa booliisku shaqa shaqa bay leeyihiin shaqooyinkaasoo la iswaafajiyo focuskana la saaro oo marka ciidamadu amba hay-adaha amnigu shaqada amniga ay ay diiradda saaraan oo shaqooyinka kale ay aad aada isaga yareeyaan waxaan isleeyahay guulo baa laga keeni karaa waana laga guulaysan karaa nimankan awoodda ay leeyihiin waxaa weeyaan waxyaabaha u sahlaaya waa in siyaasadda gudaheenna ay qasan tahay oo amniga aan siyaasadeenayno oo ay maqlayaan in siyaasi siyaasi kamid a siyaasiyiinteenna marka inuu dawladda inuu wax ka sheego uu rabo oo hay-adihii amniga ka bilaabayo oo leeyahay sidaasaa jirto waxyaabahaas waxyaabaha ayaga u heelinayo waayo waxaan rajaynaynaa siyaasiyiinteenna soomaalida mucaarad iyo muxaafid iyo mu-ayid mar kasta waa jiri karaa laakiin amniga inaan nagala siyaasadayn amnigu waa dalladii aan harsanaynay hay-addan amniga ninka sargaalka hayaa dawlad kastoo timaado buu la shaqaynayaa siyaasiyiinta isbedbedele ayagu waa is-eeday karaan laakiin inaan is-eedaynta aan hay-adihii amniga loo daadejin dawladnimadeenaa ku jirta dadnimadeenaa ku jirta soo kabashadeenaa ku jirta ma ahan dawlad ha dhaliilin qorshuhu ma ahan laakiin waxaan isleeyahay fahankaas iyo inaan gaarno aada baan ugu baahannahay wixii khaldan oo hay-adaha amniga ka khaldan waa la sixi karaa hay-adaha dastuurigaha lagu sixi karaa hay-adihii dastuuriga guddiga amniga difaaca baarlamaankaa jira guddiga amniga baarlamaankaa jira dawladdii hay-adihii amniga ayagaa la fadhiisa kara laakiin siyaasiyiinta banaanka ka hadlaya dhahaya maxaan ku yidhaahdaa shaksi shaksi saraakiishii sirdoonka oo in la qaryo ay ahayd uga hadlaya waxaan isleeyahay xilligeedi maahan arrintaasna brofession maahan arrin dawladeedna maaha in la yareyaan codsanayaan waay su-aashay ugu dambaysa haddaan su-aal kale kusii weydiiyo waxaan ku ihi su-aashii hore u dambeysay laakiin tan ay ugu dambeynaysaa hay-adaha dhinaca amniga kala shaqeeya dowladda soomaaliya door ma ku leeyihiin magacaabista ama cayrinta taliyayaasha amniga arrintaa ani waxaan isleeyahay xogogaalnimadeyda go-aanka taliye amba saraakiil hay-adeed shaqada looga qaadayo waa go-aan madaxda soomaalida ee markaa joogta intaan ogaha ay qaado marka anigu ma ogi meel kaloo qolo kaloo ajnebiga ay tala ku leedahay ma ogi wixii wixii xana marka laga tago waa go-aan madaxda markaa ay joogta intaan hadda anigu arkaayo iyo inta hadda aan arkaayoba go-aan ay la noqoto madaxda markaa mas-uuliyaddu saarantahay waddanka loo doorto go-aan ay qaataan inkastoo dee aan ognahay waddankana in dee dad badan oo dawlado badan oo nacaawiyo ay joogaan oo ciidamadeeni qalabeeya oo maxaan ku yidhaahdaa tababara oo mararka qaar la taliyaal u ah wasaaradaha amba maxaan ku yidhaahdaa taliyaasha jooga laakiin haddana go-aan taliya looga qaadayo xil oo aan dawladda soomaaliya aysan qaadanin oo qolo kale u qaadatay anigu ogaanteyda ma jiro laakiin waxaa laga yaabaa dowladaha tusaale ahaan dhaqaalahaas iyo hay-adaha amniga oo kale inay dhahaan annagu lama shaqayn kara taliya hebel oo kale wararkaasi in badan bay soo laalaabtaan ma jiraan mise waa laga badbadinaya wallahi hade hadday xataa wax jiraan inaysan luqadaas ku dhihinaa laga yaabaa inaysan luqadaas ku dhihin oo ayagu maxaa yeelay shuruucda adduunka ka jirta dawladii markay dawlad lahadlay hadlayso luqadaa kuma hadasho dee luqado kaleo ka duwan way way way dhici kartaa marka laakiin dee ayadaas nafteeda anigu xog ogaal u maahi meel dawlad kale ay go-aan u qaadatay dawladdeena